كدرويشي إذ يبدو بعضهم قاد زوجي درويش كي تبدو بعض ما بعضا مكاهيل كدوي ومكاهيل دقايا إيراني دعونكم يشوك اللين ما دلابيني دالي هرور كما عنين دقلتي حدويني حبر يونس بيوغا دوركين دادي حقريني دل نمويني غايبي وحدلي الجيه duna weli ma guulin geerku geer duulkiisu baxoy duna weli ma gooyin geerku geer duulkiisu baxaay dooyiyo dabriyo weerariyo malaha duulaani nina unka kama dawlatana diriyo daaroodee ilaabaa dabkoodiyo nasakhay dibicyadoodii dadka uguma liitane way diriri waayeen dadka uguma liitaane way diriri waayeen afartaasidii deeb la riday maysu daba joogtay dadan kaga ballaabiyo miyaan dhowga ka habawshay ma dhaleeyey bilqafku waa ka dilaa gabo dacwad kale dacwad kalena waa reer xirsiga calan dareensiiyey dadka waa la wada laynayay waa u daraydeeni hubihii ku dhacay dihiini cali duugta weli haysa waa waxay la daandaamayaan daqaradeedii waxay dalaga beeraa u qodan waa dagaagnimo damaladu damal aboodi dheer iyo afmeerdixida gaaroodii reerahoodu maantay degeen daawa lagu boobiye sidii galab dawaar loogu rogay dilimamaloon sidii galab dawaar loogu rogay dilima maalaani ina raabi waatii la dilay waana reer balaale dibinkuma sagooti in ragiidahayugaasiiye dambaasiri lama dultiin dhanabkii dero dambaatiriye lama dultiin dhanabki dheeraaye aniguba dubkaan uga nixiyo diirka ogadaaye dooyiyo hagoog siduu galay oo darma u seexday ma damqaduhi kii dad ugu xigay waa durduuriyo hilmada carba duulbay indhaha dumux ka siiyeene nimankii walaalkood durqumay kama damaysiine degdegtiiyo waateeyayaan duqa u laayeene ninkii yaabbihii diricya dhalo looma duur xulooe dil baa looga yaabiyo inuu kaaga sii darooe dagaalkii kilaas uga marrayn duulkii reer salaace dunta boqorka nimankii damcay dooni jiray taamka ha dilin waxbanayay u dilin ha dudin waxbanayay u dilin doora doorarna u layne geerida hurraa diidaybay dirija dhamoon afartaa sidii delib la riday maysu daba joojey dadan kaga balaad iyo miyaan dawga ka habawshay ma dhalayey bilqabku waa ka dilaa gabooy dacwad kalena waa aniga iyo duunu hadalkayga maansadan dad wada qoonsanee dira diruu qaadan aniguna daliilkiiyo sharciga ayaan ka daabacaaye dembi inuusan iga raaci hayn daacaddaa furiine taayaali geelii la helay waa kan dayr dhalaaye duud weyn ma jiro haaman iyo dabacadaadeede dirig baa dirig dirig iyo afkiidaad mareeg afkiidaad mareeg kama dariirshaani dahab waatan iyo qalmihii dircadka ahaaye darar dhamban dahab waatan iyo qalmihii dircadka ahaaye darmaad quruxsan leeyey mafoga dalawadiiniye iyadoo dildilihii bishiyo dacashihaaneedile oo wada dunuunuca ayuu idin dul joogaay yahay dambarkiisu weydiinu raawana daabaton dambarkiisu weydiinu raawana dabataani dalxun baana lagu sii wadaa dararti baarjeeci dalxun baana lagu sii wadaa dararti baarjeeci nabsigu waa daruura aacirkiiyo sida dabayleede dhakankii wax qaatuula yahay dayntii godoobeede daa'iro daa'imo daa'iro haddaydnaan ahayn dhakankii wax qaatuula yahay daynkii daynkii godoobeede daa'iro daa'iradu maantay wadaa duulashii qabaaye xaqa duugmay dunyada la dhacay dumarka hooyaaya naagaha ilmada duugayo diilalyadu hayso daa'imo haddaydnaan ahayn dhegay abaalkiine dagaal waa jeclaa xaajo haddib ugu haydaanee doqon yahay ka kaxo meel inta dacayda laadlaadin gabagii guba ee uu tiriyey cali duuxuga diinka ku guubaabinayey wakaa iminkana waxaad maqli doontaan nin qamaan iyo jawaabtiisii aliyow dabuubtada gabaay daayimka wadahay dabaylaa xagaagii bafliyo daafiga sidaynu duuji sida dugayo darartaacano diirkiyo laftuu galay hadduu hadal wax daawayni dadkuuma sine reertolkay daxar ku noolaaye dibirooti buu dhacay ragga dabaqadayseeni daaraan garbaha qoonkulaad damaqday dhuuxoowe dibuu joogso waan kula dacwiyin doodna waan oron dabaad ololisaa kumana gubowtaayin habidkaay intaad dugubshidhaabaa taqaan dira dirayn baasi daaskaas fadhido soo gubee degeelkaan qiiqaabay daaskaas fadhido soo gubee degeelkan qiiqaabay hadday daacad xaajad u tahay aan lagu dambaabaynin dambaabura dhanaareed haddaan dhinacu doonayninteedu maxaad noogu digan dhaqarku wakeen hadday delicdo waw heelisaa duqun walaalkeede diibtii u shaaday ciddii dayayda haysaaye dunna haddaadan ii tarin maxaad iigu dana sheegan dooyada fardaha maalintaa dilib ku qaadaysay sidii duulam xaaraa kolkaad igu dabraynaysay intaad haatani laba dublayn muu damqaado jeedku daabaqa ninkii kugu dhuftay daadka ku celiyey iyo kii duleeday ku yidhi wax isma doorshaani dakanadayda yaa kaa xigaadigu danayn haatan aarsoo dib jiray neef hadduu daacuftii geliyo uu kaga digsiiyo ilkaha dhiigga kaga daadsho dugaaga yaryari sowkan xuna duufka haraymo aday dilaya goormaysa dulayga qaaday maxaa libinti daarood lahaa dabaxayuun siiyey maxaa libinti daarood lahaa dabaxayuun siiyey hadday dibu cunuga hiisayaan daxarba waa siine ma weyse haatan daal iyo uliyo kaga cabbaan dawlis saca daalisoo dibi dhalayoo loo dambarinaayo oo kii lahaa diidayay idigtu doontaaye kuwaan derisnay dooxeer haddaan sebinka sebinka daaduunsho waxaa adiga duug kaga noqon yayga deegi waay waxaa adiga duukaaga noqon yayga degi waayey gabdhaha doonan gabdhaha doonan dadabtaan dhisniyo xidi dariiqaynta kuwaan dhahanay diricay dhaleen waa dureemadaaye muslinka haygu dirin yaan ibliistahya ku kaare muslinka haygu dirin yaan ibliis dawiya kaaredeen darkaan jabay dulaalkiyo dhulkaa dabad ku meeraayo deeqi ilaahay dhulkaa u xuliyey duugiisa iidaa dugaagiyo hartibay igaga dayreen ii doordir weeye hadduu duulan soo kiciyo horta yaalla dunji dunji habar magaaluhu hadduu dumuka soo qaato horta yaalla diya wayla yaab dawyadaad xuliye horta yaalla diya wayla yaab dawyadaad xuliye idinkuba darkii caynabaa deris ku taaliine dagaalama nin doorkii lalaa duub caddii hagariyama nadayo waa wada qabna dawashiyo ceeb amana daayo waa wada qabnaa daawashiyo ceebe caliyow dedaanahay waqaa looma duur xulooye duq gaboobe iyo wiil yar baa loo dedaa hadaale diirkaan ka garan xaajada dabaqa saadheene ma dumaalu naaguhu ninkay nolol ku dayrshaane ma dumaalu naaguhu ninkay nolol ku dayrshaane nin walaalkii duursaday ilaah derijaday waaye dalkaayna adeerkaa dhigtaybaa weli degaysaaye dalkaayna adeerkaa dhigtaybaa weli degaysaa weli degaysaaye baadida ninbaa kula degday daalna kaa badaane aan doonihayn inaad heshona duuray abidkaaye dadkuna moodiin dul wada socdaan waxu daahsooneyn dallana malaha aakhira haddii loo kitaabdiyaaye dullaal iyo mallaal wuxuuba waa carabta deynkoode debnihiinna uun baan galay oo way dudubiseeni allay diliyey ii doorada iga sii daro allay diliyey ii door adaa iga sii daran gabagii qamaan wuu ugu jawaabayay cali dhuuc wakaa iminkana waxaa soo geli doonaa salaan carabi iyo haabaaqsi uu cali cali dhuuc ugu jawaabayay hadabsi gabay waayo dheer haanso ma lahayne hadabsi gabay waayo dheer haanso ma lahayne hiirtan iyo godobtan ku nacay hibashadiisiiye midaan ku hugmo mooye si kale wawga hayero midaan ku hugmo mooye si kale wawga hayeraye goortaan hamiga gaabsaday baa layla hiibsadaye hiiladu ninkay keentay wow helin jawaabtiisee dhaxaan mid hanaqaad isbidayso hogaanbaro dhaxaan mid hanaqaad isbidayso hoggaanbarayee tixdaan hudiyo haan hibsigaan hooda ku lahaaye halabuurka layguma higsado soo habaas baxaye hooyaalaydhan kaga badshaa haybad iyo luuqe haasahasahaa laga gartaa hagar la-aaneede mar haddaan hullaabta iska rogo soo hankaabsadayee aan hawadhiyo hoosada burciyo hararhageeyeen aan hawadiyo hoosada burciyo harar hageeyeenee fulay habaxsan hadalkiisu waa inuu habaabaaye anse waxaan hagaag uga marshaahe lai waxaye hawraabta waa kala hadlayaane heeraabka goortaanu dhigay cisma daba joojay maansoonaq maansoba hiye maansoba xogbayle idahaye meel makahabawshay maansoba hogbayleedahaye meel makahabawshay afarta hada intaan ka dayey ilma qaadsiiyey caawana hiyiba waa hiye hadal yar baan baanay halaq gudaya waw halis inuu boqon haleelaaye waabaya lama hinsan karoo huurtay oo kariye wiyi lama hunjaalliyo adigoo aan hootanuhu sidan ee laga haari horriga libaxtu amaansado ragun baa maroodiga hindura haamuhu sidae hayinnimo kolkii lagu arkay bay hilayga saareen roobaad nin waa u qodi jiray roobad iyo roobka roobaad nin waa u qodi jiray oo eegad iyo roobka badda huguntay heehiga saruh lagu halaag maayo hoos waxuma dayo ruux hadduu heega dow yahay ee caliyow laguma helo joolkidaadu handanaysaan caliyow laguma helo geelkidaadu handanaysaane qabiila hindiyi maalin bay ka hinjisaa duule idinka hoydaladii haddaad hudin laine qaday aqablihiisiiye dhamalhariyihii laga harqaday way inga ogayne buyuu baan ta'i maantiyadoo qaba hamuuntiiye kuwan maraga waxku yahay haraaci waabnaaye hadiyad nooma siinine naftaad kala hagaagteene hadiyad nooma siinine naftaad kala hagaagteene nin sagaaro heetaynayo haaban kari waayey nin sagaaro heetaynayo haaban kari waayey isagoo aan hunguri waashido ihad uga yaabaynin hawaydu kama maaranteen heshigaa dhalayay haliilada ma daayiin nin cunay hilib ugaareede haranka iyo fanka way ka hidaraacdeen kun haddaad helaysiiyo barbaar halabta toofuusha kolun baad u heesayn lahayd hawl yaraan subaxee heegaale kama qayliseen hoga kaliileede goortaan halkaba kaayiriyey baa hawdu qararteene waa kaa hubkii sida raggii wada hareednaaye habarwaana waa kaa hangalan labadii haamoode shirtooruuba hoy male kuwaa hirib wadaagtaane waa kaa hayaankii ku dhacay hoobay iyo ceebe ararsame ma haybsado nugaal horashadii ceele ararsame ma haybsado ararsame ma haybsado nugaal horashadii ceele hannas iyo haraad kulul aduu habaqla soo guuray caynabo haruubkama daraan hogada jiilaale ka huleeliyey ka huleele hagaraadanki hooballayn jiraye aduunbaa xayoyda uguntani heerya lagu saariye aduunbaa hayoyda uguntani heerya lagu saariye afarta adayntan kadib hilin maqaasiiye cawana iigo wahiye hadal yar baanbaaney waanahiyiba waahiye hadal yar baanbaanay habaryoonis waa taahantibay haragi ciideede iminkay hundiyo faafayaan harawadii baasee ku hinjiye culkay hurin jireen caliyo haaruune waxaa aadan wedigu herdiyey haarihii shalay hawdkiiyo dhirtay wada galeen hure bannaankiiyo heneensigii lagu idlay horinti jeeraare nimankii hawada weyn lahaa haadka haad haatan lagu leediye ka hidiidnay hodonkii bardiyo hibadii ceel waafe hayruufka dalalba uga dhiman hagarbi daarood hayruubka dalalba uga dhiman hagarbi daaroodee maantana hablaha loo dhisay bay ku hagsanayaane haydaaru cadow looma turo heede boqontiye ma hambayne dunidii hantiye tan iyo hiiraane aduunbaa inaasiyo ku jira haatufiyo ceede hadaa qabiiliga hisaaq haadaa qabiiliga isaaq hiba ilaah hiba ilaah siiye haadaa qabiiliga isaaq hiba ilaah siiye aniguna halkaa degi jirtay baan ka haweysayo aniguna halkaa degi jirtay baan ka haweysayaaye hadba waxaa ku soo gocon sidaan ku haraatiyaye hibashada xun waa lagu yaqaan habar xabuusheede waa taad haween nagu xusaye haad ma ku cunsey waa taad habee haween nagu xusaye haad ma ku cunsiiyey dabadeedna hoog iyo dhib iyo cilma la huleeshay tolkaabaa hudhuu ku habban yahay hoohaanka loo tolaye waa ka hareertaa dabari looga heeldhigo waa ka hareertaada bari looga hildhigaaya wax hortiina lagu maalayaa kii hagooganeeya hubanida ogaadeen intaad soo hirgelinayso habqankii sixaday gorod xirtibaa cayradaadumay iyagaa hiraabtiyo ka laha hiirta waa beriye haddaad ficil hinaasiday asaad hiili kari weyday ma afkaad ku hawl bixin cilaad ka hanjabayso afartaada intaan ka dayilin maqaasiiyey xoowana hiyiba waahiye hadal yar baanboone heenheysigii hiinbaadsigii hiinbaadsigii uma ekayn habar ma jeerteene inkastoo habkii gobilahayd hadiyad loo taajay hufedhaha hartigu waa ogyahay harihii mudug hufedhaha hartigu waa ogyahay harihii muduge in raaca waa lagu yaqaan iida doqoneede hebednimada qaarkeedaday ku had noqotaaye bal inuu hanfade waalan yahay habiila'aantiisa hadduu ku irtay cali yuusuf ku horay olaadiye midna seexaybka kuma raaci karo hooya aan dhaline hogga gelise cadowga bahdiin u hanfadayseene niman hogga gelise cadowga bahdiin u hanfadayseene iminkaad la wada heesisaan hoyiyo waydiiye habaartii la hele ree kale cirki loo qabaye u hogli'idin hebel toogada dadu horseedeene waa taa shishaeyuu huray ma hurfaadeene waa taa shishayuhu haray mahudhadiiniiye nabsaa ku haya hagardaama gacal hadimadeediiye inkastuu higa qabo haddaan anigu soo haabto wax u halisa badow hay jadgalay inuu halmaamo wax u halisa badow hay jadgalay inuu halmaamaaye wax u halisa badow hay jadgalay inuu halmaamaaye xaajada barbaa la hojiya huga la saaraaye haasaa wixii buu dilay u hagagafayaaye hulada hulla xumada hulla xumada uunkoo hurda buu coolu horteedaaye hoosiisku waa qaadi jiray bela hugmaysaaye waa kaa ilaacii u baxay hatufkaaho waa kaa hilaacii u baxay hatufkaahaye kolunba hirowluu tumin helo iyo jiibe dadka kale tashiga waa hojaakay hadhow noqone waxaan la hubsan reer cali geribow hal nuglan jiray waa wuxuu wadaadkii ku hoday habar saleebaane iyagaa hogaanka iyagaa hogaanka u ahaa hororti waagiiye waatuu hanuunidii ku shubay haatuufiyo beene haliga markaad sheekaday sheegatay halakadaynaysay waa taabahgerihoodu den hanadadeediiye kuwii boqorkaa halanteediiyo hediyaa tahay hata badeen dhaqalkigu hiifayaa weliye maantana hanaankaad wadaa waa habkii abide sabkaad qurin habeen iyo dharaar hulucyada adoogin halna kuma xedhayside dadkaad ku hawuraysaaye hor ilaahay adigaa la tegin holo cidna ariire iska haraye akhiirona waa lama huraanke qafar allahu dembak kalaan carabi gabagiisii haadaafta igu jawaabaya cali dhuur wataa gabagiisii haadaafta igu jawaabaya cali dhuur wataa
ee halkaa aan uga dan lahaa waxa geedka waxa geed geedka loogu xiray gobonnimada ninka dhaliyey ayuu tusaaranayaa gabaga kanu xilka sida dumarku uga tegey shareecadda sida looga dhigay wax yar waddanka nimcadiisa sida dad yari ugu kooban tahay ee aan loo sinnayn shantaa walax buu ka hadlaya hoyalayey hooye hoyalayey hoyalayey hoyalayey hooye hoyalayey hoyalayey hoyalayey ho gabay nuur calowlayga waa waana gaagaxay gabaylayga waa nuur calow waana gaagaxay gardaadka iyo fiidhaha ka jaray gogol dhigiisiiye geeduhu haddiiyey markaan oo la kala guuro ku dhammaaday xooluhuba waa gamashiiyane ku dhammaaday xooluhuba waa gabashiyaaniine aniguna galuuf baan noqdiyo neefkidaad qabahe godolkaan idiin shugi jiriyo mahayo gaaxdiiye shan haloo aan gedigooda nacay way geeli we nin hadduu gujiyo ciil ciilqabu nin hadduu gujiyo ciilqabu meelka gubanayo gaalada hadduu la xarbiyo cadowga guulaayo goobtii daluushaba haddii lagu gufaynayo guhaada iyo qiirada hadduu guuxa dami waayo guutada hadduu kiciyo iyo gabanadii jiifay wuxuu goomanaduba hadduu libin bugeeraaro gobanima kolkuu dhaliyey ee guushi soo hoyaday waxa geeska dheer loogu mudey way geeli we gadkuse wuxuu ka dhacayaa gadku wuxuu ka dhacayaa xagga laga gudbayaaye nin waliba wuxuu galabsadaan loo abaalgudinee soomaali geesigii ku dhimay gaarkahan jiraye kol haddaan garawshiyo la arag hebel muxuu geystay gudbanuhu intay dhacahayaan nagu dulgawriira xidigii galuulaa intuu geesu badanayo garbadhiiglihii iyo intuu dhirirku guuraayo goosiyo abeesada intaan luguta goynaayo goodaado iyo bay qarsoon god iyo booraane gooreeya haataba ragwaa gororinayaaye gelin iyo minqaad baa ka dhiman gaafahaan rabaye waa galangaloo kale nafsigu garanseemayso waa galangaloo kale nafsigu garansa maysaane gaawaha haddaad buuxsadiyo gucayga xoolaysan hadbagoodi iyo faan haddaad gedagedoonayso gabiil adan lahayn iyo haddaad buraso dhuubaanta gargaarkii lagu galay haddaad geed iska gallaasho guulaysan mayside adaa gubay naftaadiiye afkii laba garloo kala dhigaa geeri waw halisee garjiidkiyo hoggaankaan adkayn waa midkii go garjiidkiyo hoggaankaan adkayn waa midkii go'ahee gudoodiga waddadii toosan baad buura socotaayee godob lagama hadho iyo xaqii meel fokaa galahee gashigii aad leedahay inaad gudato weeyaane gami waa walaalihinnimuu gaalka saanyadayee raggii garabkay noqon lahaa amase gaashaanka gorgorkiyo waraabuu ka dhigig gaballadaydiiye nasabaa guntada maalisay joogto gacal waaye allayla eegunimo waa mida buudka ii surane geeridu marbay nolosha iyo gabax soo dhanta geeridu marbay nolosha iyo gabax soo dhaantaaye gardarooyinka nala ku dhigay amase googoynta guddoonkeeda yurubaa lahaa goobtanagu taalle noo geysay reer qarab waxaan aadni loo gelinee garangooridu nagaga tegey guxundhaduu waasay gobanimadu waa waxeeyintaa gawlu leedahaye xaajada haddaan odaya gelin garasho loo suucay gundhigeeda lama gaaro iyo meesha gobodaayee gurboodkii yaryari tala dhowaa guhaguhayaani gawaan orodka meel kuma tagsiyo geleleebshayda dadka kale galbeed iyo ka carar buura raacyada ee nin waliba gedoodu barkiyo ganacsigoodii ee kafanegiiga miigsiyo dhurwaa gudayo weeyaane gabraar iyo waxay kugu dilaan gaadma dabataale gacan buuxda kama eegto iyo gudubyo waaweyne gallay lagu dhintiyo soorxumey nagu gumaystaane gantaal iyo fallaarbeeyintaa nagu ganayaane gacal adiga kula duuban iyo kii ku kala gooyey gudboonaanta ay siman yihiin way geeli we islaamnimadu geed bay ahayd aad u gaamuraye goobihii asxaabtiiyo wixii nebigu uu geystay gaalada sidii loo jabshiyo gamaskii loo qaatay guulaamadiiyo mulbedir go-aydii yeelaysay dembi iyo dagaal buu ka maray geesigii caliye galladaa rag baa dhaliyey iyo goolka noloshaaye ilaahay gargaar kama helaan duulgidaadaniye waxa diinka gabal looga dhigay way geeli we gidigood hablihii wayagaad goraya moodaaye gidigood hablihii wayagaad guraya ma ordaaye tira gaaban mooyiye ilkii garamba maayaane guurkiiyo wanaagii ka tage waana gudayaane sidii adhay garmaamiyo cayaar gara rablaynayaa burdan iyo waxay kugu maraan gaada riix marane gacalada haween waa intey guriga joogaane gaariga haddii ay bartaan amase gaab meerkaa hadday laba dhalaasoo khamraa gudubu laacayso iyadoo gumaariyucan hadday ceeb la goloslahayso gubeernadu inay la xarbido garato weeyaane waxaan godob